galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaanaysa washington
waa maalin talaada ah bisha noofembar waa sideed sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed
dalkan maraykanka waxaa maanta loo dareeray doorashada taariikhiga ah ee madaxtinimo oo ay ku tartamayaan haweenayda hillary clinton iyo maalqabeen donald trump donald trump iyo hillary clinton labaduba xalay waxay jeediyeen khudbadahoodii ololaha ee ugu dambeeyey ka hor inta aan dadweynuhu codka u dareerin maanta hillary clinton waxay difaacayeen nidaamka musuq maasuqa ah adinka ayaa laydinka doonayaa inaad cadaaladda u sii marsiisaan sanduuqa codbixinta sidaasi waxa yidhi donald trump oo xalay hadlayay
caradu qorshe ma ahan saaxiibayaal haddii aan awooddeenna meel isugu geyno dhibaatada waynu ka gudbaynaa waa inaynu wadahadal bilownaa oo aan aqabalnaa fikradaha wanaagsan meel kasta oo ay ka yimaadaan taasi waxay ahayd hillary clinton oo iyadu ololaheeda ku soo gebagabaysa gobolka north carolina qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid a maxaan ka naqaanaa taariikhda labada musharax ee u tartamaya doorashada madaxtinimada dalkan maraykanka quburo iyo aqoon-yahano ku xeel dheer arrimaha doorashada maraykanka ayaa barnaamijka si toosa uga qaybgeli doona qodobadaasi oo dhammina dhowaan ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
dalkan maraykanka ayaa maanta oo talaadaha looga dareeray goobaha codbixinta doorashada madaxweynaha afartan iyo shanaad ee dalkan kadib ololo dheer oo xooggan oo aan waxba layskula harin labada musharax ee baratamaya hillary clinton oo u ordaysa xisbiga dimuqraadiga iyo donald trump oo u baratamaya xisbiga jamhuuriga ayaa xalay soo gebagabeeyey ololayaashooda iyadoo mid walba uu ka codsaday dadka maraykanka inay codkooda siiyaan clinton ayaa ugu yeertay doorashadan tijaabada wakhtigan halka trumpna ugu yeedhay inay tahay maalinta xorriyadda clinton ayaa ku guda jirta ololaheeda gobolka north carolina halka trumpina uu ku sugnaa xalay gobolka michigan markii natiijadii ugu horreysay ay soo baxday codaynta doorashada maraykanka iyadoo codadka laga dhiibtay aan halkaas ku celiyo clinton ayaa ku guda jirta ololaheeda gobolka north carolina xalay halka trumpna uu tegay gobolkaasi michigan natiijadana waxaa la ogaan doonaa goor dambe oo caawa dadka ayaa safaf dhaadheer ugu jira saaka si ay codadkooda u dhiibtaan gobollo ay ka mid yihiin virginia iyo new york oo ay codbixintu ka bilaabantay natiijada doorashada codadka ay dadku dhiibanayaan ee kontonka gobol ee dalkan maraykanka ah iyo magaalada washington ayaa lagu dhawaaqi doonaa marka ay xarumaha codbixintu soo wada xirmaan caawa sideedda wakhtiga cirifka bari ee maraykanka inkastoo ay dhici karto in natiijada kama dambaysta lagu dhawaaqo goor dambe oo caawo ah ra'yi baaristii ugu dambeysay ee dadka laga qaaday doorashadan maanta ka hor ayaa muujisay in hillary clinton ay laba dhibcood ka horeyso donald trump
madaxda ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in milatariga isbahaysiga ah ee dagaalka xooggan ee wada ka dhanka isis ay kooxda dhinaca waqooyi ee magaalada mowsil ay ka heleen meelihii ay ku sugnaayeen meedad gaaraya boqol qof kuwaasoo qoorta laga wada jaray wararkii ugu dambeeyey ee la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in dad shacaba ay ahaayeen dadka ugu badan ee meydadkooda la helay afhayeenaha hadle ciidamada ciraaq ee federaalka ee booliiska ayaa waxa uu sheegay in meydadkan la helay lagana helay meel ku dhow dhulka beeraleyda ah ee bannaanka ka ah magaalada xamaanun al caliy oo shan iyo toban kilomitir u jirta dhinaca koonfureed ee bartamaha magaalada mowsil kooxda islaamiyiinta isis ayaa dagaalkooda waxa iyaguna ay sii xoojinayaan deegaanada haatan la doonaya in lagala wareego waxaana ay goobahaasi iyo magaalada mowsilba ay gacanta ku hayeen muddo ku dhow laba sano
ciidamo kurdiyiin ah oo hawada ay ka taageerayaan kuwa maraykanka iyo la taliyaal milatari ayaa ka qabsaday kooxda isis dhowr goobood kadib dagaal xoogan oo isniinta ka dhacay waqooyiga magaalada raqa balse kooxda la socodka xuquuqda insaanka ee syriya ayaa ku warantay inaysan jirin wax horumar oo dagaalkaasi laga sameeyey ilaa iyo haatan peter coog oo ah afayeenka gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegay inaysan dhayalsan doonin shaqada adag ee kusoo wajahan ciidankaasi waxa uu intaas ku daray in ciidamada difaaca dimuqraadiyadda syriya ay goor hore wax horumara ka sameynayeen dagaalka halkaasoo ciidamada isbahaysiga maraykanka uu hogaaminayo uu hawadana ka taageeraya dhinaca duqeymaha diyaaradaha ay ku taageerayaan kooxda isis ayaa si ay isku difaacdo waxay qaaday ilaa iyo shan weerar oo gawaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyey sida ay ku warantay wakaalada wararka ee reuters
sidii warkaba aad ku maqlayseen codbixinta ayaa bilaabatay dalkan maraykankana ka bilaabatay dadku waxa ay kala dooranayaan haweeneyda la yidhaahdo hillary clinton oo lixdan iyo sagaal sano jir ah islamarkaasina matalaysa xisbiga dimuqraadiga ee donald trump oo toddobaatan sano jira una tartamaya xisbiga jamhuuriga doorashadan waxaa lagu tilmaamay inay tahay taariikhi sababtoo ah waxaa wadankan madaxweyne ka noqon doona markii ugu horreysay haweeney amaba nin ganacsado ah oo aanan siyaasadda waaye aragnimo ku lahayn midkoodba goordhow waxaynu si toosa u tegi doonaa goobaha saaka ay codbixintu ka bilaabato ay ku jiraan minnesota ohio iyo virginia balse marka hore ibraahim xasan daandure ayaa noo soo koobaya khudbaddii ay xalay jeediyeen labada musharax
hillary clinton ayaa saacadihii ugu dambeeyey ee ololaheeda xalayto waxa ay ka samayso gobolka pennsylvania kaasi oo ah gobol ay ku xisaabtamayso si ay u noqoto madaxweynaha dalkan maraykanka kadib olole aada u adkaa ayaa clinton waxa ay taageerayaasheeda u dirtay fariintan
saaxiibayaal caradu qorsho ma ahan haddii aannu doonayno in aannu isku dayno in aannu ka gudubno dhibaatooyinkeenna annaga oo adeegsanayna tamarteenna markaasi waa inaannu bilownaa in aan wada hadalno mar kale oo aan helno fikrado wanaagsan meel kasta ha ka yimaadaane
ololaha clinton ayaa kor u soo kacay axaddii kadib markii ay hay-adda f b i da maraykanka mar kaleeto ay sheegtay in wax dembi ah ay ku weysay baaritaankii labaad ee ay ku samaysay iimaylada gaarka ah ee clinton clinton ayaa gacan weyn waxay ka heshay saacadihii ugu dambeeyey ololaheeda dad badan oo uu ku jiro madaxweyne barack obama
ilaahay ha barakeeyo amerika inakeena aan codayne obama ayaa taageerayaal badani waxa uu kula hadlay gobolka michigan halkaasi oo warbixinadu ay sheegayaan in labada musharaxba ay aada isugu dhow yihiin donald trump ayaa isaguna waxa uu maalintiisii shalay ka bilaabay gobolka florida uu aaminsan yahay in uu ku badinayo ololihiisa hadal uu u jeediyey taageerayaashiisa ayuu ku soo qaatay trump hadalladii ugu dambeeyey ee ay f b i du ka soo saareen baaritaankii clinton
hillary clinton waxaa lagu ilaalinayaa nidaam qarriban waxayna arrintaas u taallaa shacabka maraykanka inay cadaaladda ku marsiiyaan sanaadiiqda codadka taasina waa wax dhici doona
trump ayaa xataa waxaa gacan siisay gabadhiisa ifanka ololihii pennsylvania
waa qof si daacada u hadla waadna garanaysaan halka uu taagan yahay natiijo waxgala ayaa waxa ay ku xiraan doontaa hadba sida ay dadka ay ugu soo baxaan goobaha codbixinta sida uu sheegayo matt gomon oo ah khabiir dhinaca istaraatiijiyadda ah
waa inaad dadka xusuusisaa sababta uu dooqa qofka kale uu uga xun yahay kaaga taasoo marka la eego aanan qancin qof walba mana ahan nooca olole aan filaynay laakiin nasiib darro sidaasi ayay u muuqataa inay wax u dhammaadaan
qofkii doonaba ha guulaystee madaxweynaha soo socda ee dalkan maraykanka ayaa waxa uu wajihi doonaa caqabado waaweyn oo ah isku dayga midaynta dalka sida uu sheegayo taariikyahan alan lishman
haddii aan soo qaadanno donald trump waa inuu yareeyaa hadalladiisa tirada badan kama hadli karo xidhidda dad ay siyaasadda isaga soo horjeedaan
xisbiga dimuqraadiga ayaa waxoogaa awooda waxa uu ka muujiyey dhowr gobol dadka xisbiga dimuqraadiga ayaa waxoogaa awoodihii uu ka muujiyey dhowr gobol hor u codaynta laakiin taageerayaasha trump ayaa waxay ku adkaysanayaan inay jecel yihiin in si weyn ay isugu soo baxaan doorashada maanta
mahadsanid ibraahim xasan daanduray ayuu ahaa warbixintaasi noo soo koobayey gobollada haddaba ay saaka ka bilaabantay codbixinta soomaaliduna ay sida weyn uga codayn doonaan waxaa ka mida minnesota ohio iyo virginia goordhow waxaynu tegi doonaa gobolka ohio gobolka aan dhehe minnesota laakiin aynu ku horeyno virginia iyo gobolka ohio oo labadaba soomaalid ay ka codaynayaan haddii aan ku horeeyo magaalada fairfax ee gobolka virginia waxaa khadka telefoonka si toos haatan ugu jira wariyahayaga xuseen barre aadan xuseen ma furmeen goobii codbixinta mahadsanid haarun haa laba saacadood ka hor ayay furmeen goobaha codbixintu lixdii subaxnimo ee saaka saacadda bariga maraykanka safafku markii hore waa ay dheeraayeen oo la furayay laakiin hadda waxaad moodaa in ay soo yaraanayaan maadaama oo ay codbixintu u socoto si habsami ah dadka shan shan qof baa loo gelinaya meesha qofka uu badnaan toban dadka wax ka yar ayuu kusoo dhamaynaya codayntiisa islamarkaana uu usoo baxaya waa gartay marka n dadka codaynaya iyo iyo iyo amniga iyo hadday ku jiraan dad soomaaliya maxaad aragtay runtii amnigu si wanaagsan ayuu usugan yahay ma jiraan wax ciidama oo meesha jooga marka laga reebo shirkadaha sida gaarka waxa u ilaaliya ee dhismayaasha ilaaliya sidoo kale dadka halkan xaafadan iminka aan ku suganahay waxay u badan yihiin dad iyagu haysta dhalashada maraykanka laakiin kasoo jeeda wadamo kala duwan oo ay etoobiya iyo soomaaliya iyo suudaanba ka mid tahay runtii indhahaygu way qabanayeen dad soomaali ah oo markaa iyagu codaynayay inkastoo markaasi ay safarka ku jireen oo ayna suurtagal u ahayn inay hadlaan
waaya aad baad u mahadsan tahay xuseen khadka waad noogu jiraysaa waa tahay haatanna bal aynu tagno magaalada colombos ohio ee iyadu dalkan maraykanka sidaasoo kale doorashadu haatan ay ka socoto halkaasi waxaa ku sugan wariyahayaga cabdikaafi yuusuf aadan bal cabdikaafi kusoo dhowow idaacadda v o eda codkaaga adiga iyo hadeeba jiraan dad soomaaliyo meeshaasi joogay ka codeynaya
sahra waa mahadsan tahay goobaha codbixintu ay waxay furmeen saaka halkii saaca subaxnimo magaaladani colombos ohio sababku aad bay u dhaadheeraayeen walow hadda ay aada moodid inay sii badanayaan oo ay waqooyigani magaalada colombusna waxaa ku nool dadka madowga ah oo ay soomaalidu qeyb ka tahay waxaa sidoo kaleto ku badan nimanka oo aada loo arkayey wadamada afrikaanka oo sida ghana nigeria oo ayaguna qeyb ka ah dadka magaaladani aadka u degan media localka ayo magaaladani colombus ohio waxyaalaha ay hadda timinayaan waxaa kamid ah in soomaalidu ay boqolkiiba seven percentage early votinka ay sameeyeen balse taasina ay tahay xaqiiqda ay ka fog tahay laakiin oo hadda ay aada usoo baxayaan soomaalidu iima suurtagelin inaa helo dad soomaali ah balse way ku jiraan leebanka waa tahay halka aada joogtay haatan codbixintu ay ka socoto tiro intee la-eg oo dad soomaaliya ayaa ku muuqata safafka miyay badan yihiin mase weli
sahra way badan yihiin oo hadda waxaanu sheegi karnaa waa xilli horeeto oo saacad ka dartaan magaaladani colombus waxay sheegaysaa labadii saac oo subaxnimo hal saac ka hor bay furmatay meesha codbixintu soomaalida ilaa iyo hadda indhahaydu qabteen waa tiro labaatameeye ah waxaana la filayaa inay intaa kasoo badan doonaan maadaama meesha hadda anugu aan kusuganahayna ay tahay meesha ay magaalada colombus ohaya ka digaan waad mahadsantahay cabdikaafi yuusuf aadan wararka kusoo kordha doorashada iyo gobolkaasina dib ayaan ugu noqon doonaa haarun mahadsanid sahra waxaa inoo soo socda khubro aqoon u leh barnaamijyada iyo siyaasadaha ay kala wataan musharaxiinta dalkan maraykanka balse marka hore aynu isxasuusinno madaxweynaha maraykanka dadweynuhu sidoodaba toos uma soo doortaan haddaba yaa doorta madaxweynaha faahfaahinta waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere taariikhda maraykanka waa markii ugu horraysay ee tartanka madambaysta ee labada xisbiya ee waaweyn ay isugu soo hadhaan qof dumara iyo qof aan hore xil siyaasadeed u soo qaban arrintaas ayaana ka dhigaysaa doorasho taariikhiya ra'yirurintii u dambaysay isugeynta dalka oo dhan ayaa muujinaysa in hillary clinton oo dimuqraadiga ka socota ay dhibcay aad uga yar ka horrayso donald trump oo jamhuuriga ka socda sida la ogsoon yahay gobollada maraykanka badankooda waxay ku kala abtirsadaan labada xisbiye waaweyn taa micnaheedu waxa weeye inay jiraan gobollo badan oo la ogyahay xisbiga ay u codayn doonaan hase yeeshee waxaa iyaguna jira gobollo tiro yar oo aan la garanaynin dhinaca ay raacayaan kuwaasna waxaa loogu yeedhaa swing states amaba gobollada uu codkoodu marba meel tago gobollada haddaba tartanka adagi uu ka jiro ee aadka laysugu dhow yahay waxaa ka mid a florida north carolina iyo ohio labada tartame iyo kuwa iyaga baritaaraya ayaa toddobaadyadii u dambeeyey saddexdan gobol aad ugu noqnoqonayey inkasta oo dadka maraykanku ay maanta codaynayaan haddana tartamaha codka dadweynaha ee ugu badan helaa ma aha ka isaga guushu raacayso waxay guushu raaci doontaa tartamaha hela tirada ugu badan ee waxa loo yaqaano electoral college amaba tirada xubnaha labada aqal ee koongareeska gobol walba ugu jira oo la isku geeyey faahfaahinta arrintaasi waxaan weydiiyey asad cali weyd oo aqoon u leh hannaanka doorashada maraykanka kana mid ahaa wufuuddii xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota ee magaalada philadelphia hillary clinton ku caleema saaray electoral collegeku waxa weeyaan sanadka oo boqola iyo afar boqol iyo soddon iyo shan aqalka mataqaana state representative house representative la yidhaahdo oo ka kala imanaya dhammaan gobolada ama isteedada maraykanka ayaa waxaa lagu laisku yidhaha electoral college haddaan tusaale ahaan ku siiyo minnesotada aan deganahay oo kaleeto waxay leedahay toban electoral collegeka waxaan ku leedahay toban marka qofka ku guulaystaa codka minnesota wuxuu helayaa tobankaas electoral college ee minnesota ka imanaya ee california waxay leedahay konton iyo shan electoral college bay leedahay qofka ku guulaysta california codkeeda konton iyo shanta way qaadanayaan haddaan si kale u idhaahdo electoral collegeka waxaa laisku waxaa mataqaanaa loo doortay in la isu dheeli tiro isteedada yaryarka in la siiyo waxoogaa chance sababtoo ah marka tirada wax lagu qaybsado oo isteedada state kasta oo tiradii dadka uu ku lahaa ay koongareeska ay ku galaan haddana isteedada wuxuu leeyahay laba senator labadaas senator iyo wixii ka gelaya howska oo la isku daray ayuu statekaasi wuxuu ku yeelanaya electoral college ku yeelanaya marka electoral collegeka dhinaca sanadka way ka wada siman yihiin isteedada oo dhan oo isteed walba labaa kasoo gelaysa laakiin dhinacii howska ee tirada ku xidhnayd state kasta dadka degan populationkiisa lagu jaangooyey ayuu kala badnaanayaan afar boqol shan iyo soddonka xubnood ee aqalka hoose iyo boqolka aqalka sare oo isku ah shan boqol shan iyo soddon codadkaas oo ka imanaya kontonka gobol ee maraykanka waxaa maalinta tirinta codadka uu helin doonaa saddex cod oo ka socda magaalo madaxda dalka ee washington d c haddaba maqaamka magaalada iyo sida ay go'aaminta doorashada uga qayb qaadato waxaa sharxaya cabdiraxmaan takhal oo ah madaxa xarunta nabad iyo cadaaladda soomaalida ee gobolka minnesota magaalada d c ilaa intii la abuurayba intii jabitaankeeda la sameeyey waxaan ognahay d c horta iyadu gobol maaha kontonka maraykanku waa konton gobol iyo magaalada washington d c magaalada washington d c waxaa lagu dhaqaa xeer federaali ah maadaama saddexdii qaybood ee dowladda maraykanku ka koobnaa ay ay saldhig u tahay hase ahaatee ilaa markii laga soo bilaabay abuuritaankeedii ilaa iyo hadda dadka d c magaalada degan waxay ku dadaalayeen inay magaaladu hesho xuquuq ay ku coodeyso doorashooyinka federaalka ah oo taa markaa waxay doonayeen laba noocba inay si mid uun ku helaan inay ama gobol loo ictiraafo oo ay noqdaan gobolka koob iyo kontonaad ama la siiyo dee xuquuq magaranaysaa doorasho oo ay doorashooyinka kaga qayb galaan kumayna guulaysan ilaa hadda laakiin kun sagaal boqol iyo kob iyo lixdankii waxaa la meel mariyey qodobka saddexlaatanaad ee dastuurka maraykanka kaasoo xaq siiyey doorashada doorashadan electoral collegeka siiyey in saddex wufuuda ay dirsadaan tirinta codadka dadweynaha ayaa isla caawa bilaabanaysa iyadoo laga yaabo in natiijadana isla caawaba la ogaado arrinta xiisaha lixiise waxay tahay in murashax xisbiga jamhuuriga donald trump uu sheegay in natiijada doorashada uu aqoonsan doono oo keliya haddii uu isagu guulaysto taasoo micnaheedu yahay in haddii clinton ay guulaysato uuna aqoonsanaynin haddaba taariikhda maraykanka ma jirtaa xilli uu tartama diiday natiijada doorashada waa kan mar kale asad cali weyd oo arrintaas sharxaya kun sideed boqol iyo lixdankii doorashadii ka dhacday maraykanka waxaa waxaa tartamayey marka iyada ah maraykanku wuxuu lahaa afar xisbi xisbiga republicanka xisbiga dimuqraadiga xisbiga la dhihi jiray constitutional union iyo xisbi kale oo yaraa marka iyada marka abraham lincoln ayaa republicanka marka iyada u taagnaa oo xisbigii u doodahayay republicankan hadda isbedelay wuxuu ahaa xisbigii u doodahayay in dadka madowga ah la xoreeyo xuquuqdana la siiyo marka abraham lincoln ayaa kusoo baxay doorashadii iyadoo ay hal milyan iyo sideed boqol iyo lix iyo lix qof ay u codeeyeen isagoo aan one single cod ka helin gobolada koonfurta ugu waaweynaa marka iyada ah sida south cornada iyo eh, mataqaanay eh, north cornada iyo meelahaas marka waxaa waxaa diiday inuu mataqaanay en, eh, doorashadii resultii waxaa diiday marka kuwii la tartamayay xagga sawd ka socday laakiin markii eh, lagu dhawaaqay inuu ninka guulaystay madaxweynihii marka iyadaa xilka hayay ayaana ku dhawaaqay oo isagoo markaa xilka uu ka dhammaaday oo la dhihi jiray james buchanan ayaa markaa ku dhawaaqay oo yidhi mataqaanay ma ogolaanayno en, doorashada waa iyadoo hadda obama haddii uu soo baxo tusaale donald trump yidhahdo madaxweyne ma aha qalab uu kasoo baxay amal dadka maraykanka iyo kuwa caalamka ayaa wada dhowraya natiijada doorashada maraykanka taas oo marba murashaxii xilka qabtaa uu la imanaya siyaasada raad weyn ku yeelan doona dunida oo dhan
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheer halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america waxaynu ka hadlaynaa doorashada dalkan maraykanka oo maanta ka bilaabantay gobolada ko- gobolada bariga ee dalkan maraykanka sahra maxay nooga xigtaa waa sidaasi haaruno weli arrimaha la xiriira doorashada wararkooda ayaan ku guda jirnaaye labada musharax waxaa midba lagu eedeeyay haweeney musuq maasuqa waa hillary clinton ka kalena waa donald trump oo isna lagu eedeeyey inuu yahay nin nacab uu ku jiro dadkana kala qaybinaya dalkan maraykanka taasi ka soko waxaa iyaguna ku kala ay aragti duwan yihiin labada musharax siyaasada dhaqaalaha amniga soo galootiga iyo qodobo kale haddaba khadka telefoonka ee magaalada minneabolis waxaa ku jira brofesor cabdi ismaaciil samater oo isagu ah madaxa qeybta juqraafiga iyo bey-ada ee jaamacadda minnesota islamarkaasina bara ka ah magaaladan fairfax ee gobolkan virginia ee duleedka washington waxaa isna ku sugan isla eh, gobolka virginia cabdiqafaar cabdi wardheer oo ka faallooda arrimaha maraykanka iyo caalamka kuna xeel dheer arrimaha horumarinta labadooduba khadka telefoonka ha noogu jiraan haatanse waxaa nagu soo biiray istuudiyahana nagu helinaya cabdiraxmaan yabar oo madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan waad soo codaysay bal soo dhowow inooga waran sida looga codeeyo gobolka virginia gaar ahaana magaalada fairfax ah, magaaladan irahda alexandria waad mahadsan tahay zahra Een, marka hore waxa aan soo dhaweynayaa eh, saaxiibada khadka nagula jira eh, professor cabdi ismaaciil samater iyo cabdiqafaar cabdi wardheere oo aan uga mahadinayno sida joogtada ah ee mar walba ay uga qayb qaataan barnaamijyada ummadda soomaalida lagu tacliiminayo gaar ahaan xagga siyaasadda markay noqoto labaduba qaybo waaweyn bay ka qaataan Een, markaan mahadcelintaasi eh, professorka iyo cabdiqafaar aan ka baxo waa goordhow baan soo codeeyey anigu waxaan deganahay iminka xaafadda alexandria sidaa u sheegtay Een, mar haddaan dadka ra'yi weyn ka siino virginia een, waqooyi iyo koonfur bay u kala baxdaan dhinaca koonfurta oo maarkino fog inta badan waxaa u badan eh, dad maarkino een, cadaana oo pu- oo maarkino intooda badanna ka tirsan xisbiga jamhuuriga dhinacan waqooyiga ayaa dadka soo golotiga asalkooda ku yimid ee wadamada kale ka yimid ee sida iyadoo kale ah ee qaatay maraykannimadana ay u badan yihiin safkii maanta anagu aan galnay shantii aroornimo ayaan istaagay markaan shantii sii istaagayey waxaa iga horeeyey qiyaastii ilaa iyo afartameeyo qof laakiin markuu furmay sida warbixinta xuseenba uu ku sheegay deg deg bay u dhammaatay oo qofkiiba toban ilaa shan iyo toban daqiiqa ayay ku qaadatay marka een, safku inkastoo uu markii damban anu aan soo baxayay ilaa iyo waxaan ku qiyaasay in- in- in nus mail aada u dheeraa haddana socodku uu fiicnaa oo dadku aad bay een, een, ay u u gelayeen u soo baxayeen dadka ka shaqaynayana aadi bay u badnaayeen oo runtii marka aad gasho durba waa lagula boodayaa waxaa lagu siinaya warqadii markino tusaalaha u heetan aad ku codayn doonto mid u dhiganta waxyaabo kaloo markino meesha ka socdaa lagu tusaya haddaad adigu doonaysa inaad u codayso marka adoo wixiiba khadka kusii jira lineka ayaad sii dhamaysanaysaa fikirka iyo halkaad u socoto iyo warqadda aad ku codayn doonto mid u eg baa lagu sii dhiibaya adoo wixii dhan kale og baad gelaysaa markaad gashana kumaba hakanaysid waayo cabdiraxmaan ya- yaad u malaynaysaa gobolkan aad ka cod- codaysay virginia een, dhinaca uu raaci doono sanadkan haruna waa su-aal adag Een, xisbiga een, jamhuuriga wuxa uu xoog ku leeyahay saan u sheegay dhinaca koonfurta ee south virginia dhinacan waqooyigana waxaa u badan soo golotiga saan hadda uga hadlayay Ee, laakiin sanooyinkii u dambeeyey waxay u jajeedhay virginia dhinaca dimuqraadiga oo waa kii uu obama ku badshay iminkase waxyaabaha meelaha markano isha lagu hayo ayay ka mid tahay inkastoona saddexda ama afarta gobol ee sida weyn loogu loloomay aanay ku jirin haddana meelaha laga shakisan yahay halka ay raaci doonto ayay virginia ku jirtaa waxaase rajo weyn siinaya virginia maadaama madaxweyne ku-xigeenka ay xulatay hillary clinton uu virginia ka tirsan yahay oo uu kasoo bilaabay inuu mayor ka noqdo richmond oo uu senator ka soo ahaa oo gudoomiye gobol ka soo ahaa oo nin magac weyn kule uu yahay intaasi ay xoogaha u jiido dhinaca dimuqraadiga ayaan u malaynaya mahadsanidkaasi waa cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america stuudiyaha nagu weheliya cabdiraxmaan mar kale waad mahadsan tahay haatan aynu dib ugu laabanno martidayada waa brofesor cabdi ismaaciil samater oo si toos ugu jira khadka telefoonka minneabolis waa madaxa qaybta juqraafiga iyo deegaanka ee jaamacadda minnesota oo isla barana ka ah jaamacaddaas virginiana waxaa khadka telefoon ku jira cabdikhafaar cabdi wadheero khabiir dhinaca horumarinta arrimaha maraykanka si gaara ula socdaa brofesor cabdi warsame adi aan kugu horeeyo cabdi ismaaciil samater adi aan kugu horeeyo bal marka hore aan si kooban noogu sharax siyaasadaha ay ku kala duwan yihiin hillary clinton iyo donald trump
walaal adiguna waad mahadsan tahay haaruun cabdiraxmaanna wuu mahadsan yahay sida wanaagsan noo soo dhaweeyey waxaan xasuusanahay walaal kun laba kun iyo sideedii dood caynkana oo aada qabateen markii obama badiyey waxaa halhaynteedu marka ahayd afriki waxba yayna u dabaaldegin obama inuu badiyey waayo siyaasadda maraykanka qofka wax yar buu ku leeyahay waxaa jira arkaanta dowladnimada iyo sirta ee waddankan ama jamhuurigu ha haysto ama dimuqraadigu ha hayste wax badan iskama bedelaan tiina waxaad moodaysaa saasaanteedii inay rumowday oo afrika wax isweyn oo iska bedelay xaqa obama markay noqoto inay tahay haddii labadan qof ee maanta tartamaya aan usoo laabmo walaala waxa weeye ma markay hadalka iyo qaylada noqoto mise markay noqoto ficilka iyo wixii raasamaale meel mari doona hadalka iyo qaylada markay noqoto de waa laba qof oo aada u kala duwan nin hadmooda sidee cunsuriyadii fashistka iyo naziga inuu wato donald trump la dhaho oo aada arka sid qofkii ama jidh madow ama jidh islaam leh ama jidh maskax furan leh inuu necab yahay asalkiisaba halkii laga odhan lahaa ninkani waa qof maraykana ra'yiga waanu ku kala duwannahay waddankan waanu wada leenahay de ra'yigiisa iyo ra'yigayga xalaal buu yahay gabadha ordase islaanta ordase miss clintonna taariikh dheer bay leedahay muddo badan bay soo shaqaysay laakiinse amuuro fara badan oo harbudaada oy samaysay way jirtaa masalan markii laysku qabtay amuurta libya ee african unionka u yimaadeen ay yidhaahdeen annakaa ka kaxaynana khadaafi cagta noo dhiga waa lagu gacansayd waxaa yidhi ma jirtaana iska socda marka markay noqoto adduunyada saddexaad iyo afrika gaar ahaan u malayn maayo wax weyn oo isbedela oo siyaasadda ku imanaya ama trump ha badiyo ama mr clinton ha badise walaal
waa gartay brofesor cabdi waan u tegi doonaa cabdikhafaare kasoo kow dhaliilaha uu donald trump uu leeyahay haddana malaayiin qof baa taageersan wuxuu ku tilmaamaa dadka taageersan kacaan inay yihiin dadka maraykanka ka faallooda arrimahooda waxay dhahaan wuxuu kiciyey dad caraysan marka bal maxay dadkan faraha badan li ku taageerayaan siyaasaddiisa
walaal waxay ku taageerayaan dadka maraykanka ninbaa buug qoray iminka muddo malaha afartan ilaa konton sannadood laga joogo oo maraykan ah magaca buuga waxaa la yidhaahaa markan af ingiriis marka hore ku sheego the nation of sheep ama ummadda xoolaha ah waxa uu ujeeday wuu khaldanaa laakiin waxa uu ujeeday waxay ahayd dadku inta badan waxba ma akhriyaan oo ma gundheera intooda badan waa dad shaqaalo iska caadiya hanti badan ha la wada haystee markaa t v-ga waxa yare looga soo saaray ama xayeysiiska intaasaa lagu qanca marka waxaad moodaysaa dadka faraha badan le ee kacaanka uu ku tilmaamay master trump inay yihiin intooda badan caddaan caddaan oo quran maaha intooda badan baa caddaana ood moodaysid inay karaa ka yihiin qarnigii na soo dhaafay soddomeeyadii iyo afartameeyadii iyo kontomeeyadii dadkii jeclaan jiray inaan dadka madow iyo dumarka hoyna soo bixin horta waa taasi waa kow ta labaadna waxay kaga duwan yihiin waxa weeyaan dad fara badan oo layslahaa waa dimuqraadi oo dadka shaqaale ee had iyo jeer xisbiga dimuqraadiga u doodi jiray ayaad moodaysaa dhaqaalahan cusub ee internetka iyo electronicska ku xidhan inuu dadkaa meel fog kaga tegay oy shaqo wanaagsan waayeen oy hantidoodii yaraatay oy sabool noqdeen oo markaa dadkii dowladda dimuqraadiga obama u kamid ahaa clinton ka mid ahayd hayna wax weyn u qaban caradu waxay ka imanaysaa markaa laba meelood mid waxa weeyaan dadkii caddaanka ahaa ee shaqaalaha u badnaan jiray oo hoos u dhacay dhaqaalahoogii iyo talabaad oo cunsuriyiintii aamusnayd ee qarsoonayd muddo fara badan oo heshay cid ushida finanska u shida oo yidhaaha waa saxsantiin labadaasi ayay asal ayay carada ku haystaala walaal mahadsanid brofeor cabdi ismaaciil samater noogu jir khadka waan kugu soo laaban doonaa sahra waa tahay haaruunow haatanna waxaan aadaynaa cabdiqafaar cabdi wardheero oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka iyo caalamka kuna xeel dheer horumarinta ku suganna gobolka virginia bal soo dhowo cabdiqafaar cabdi wardheere n ugu horeyntii haddaan bal su-aasha ku weydiiyo hillary clinton iyo siyaasaddeeda arrimaha dibadda haddaad bal wax nooga taabato maxaad isdhihi lahayd
aad baa u mahadsan tahay zahra waa salaamaya professor samater iyo cabdiraxmaan iyo dhegeystayaashada runtii ma maanta waa maalin weyn weeye adduunkana marka loo fiirsho siyaasadda caalamiga ah dhinac bay isu bedeli doontaa sida laisleeyahay haddii donald trump uu adkaado labada mas-uul waxay ku kala duwan yihiin marka la yidhahdo xagga arrimaha dibadda clinton waxaad moodaa inay leedahay waxaan sii wadayaa siyaasaddii obama marka ama arrimaha gudaha ha ahaato ama arrimaha dibadda ha ahaatee dadku waxay filayaan haddii clinton la doorto inaan caalamka wax badani aanay iska bedeli doonin ama ha noqoto xagga amniga ama xagga sida loo wajahayo la dirarka argagixisada iyo dagaalkan caalamiga ah oo lagula jiro dadkan xagjirka ah ama ha noqoto arrimaha horumarinta caalamiga ah sida xiriirka ka dhexeeya dalalka soo koraya iyo dalkan maraykanka iyo siduu ula macaamiltamo iyo nato iyo iyo yurub iyo qaabkan maaragtay hadda loo kala furfuri doono e u da iyo iyo ingiriiska iyo xiriiradaas caalamiga ah oo dhan waxaad moodaa clinton hadday ku guul ku guulaysato inay kasii wadi doonto meeshii uu obama uga tegay trump haddii uu ku guulaysto waxaad moodaa in wax aad iyo aad u fara badan ay isbedeli doonaan adduunkana uu geli doono runtii xiisad hor leh oo inkastoo maraykanku uu qawaaniin iyo dastuur iyo nidaam congress uu leeyahay haddana waxaad moodaa inuu isagu isbedel weyn uu samayn doono oo oo wax badan ka bedeli doono caalamka iyo maraykanka xiriirkooda rofeor cabdi ismaaciil samater ayaa asna hore wuxuu ugu bilaabay in siyaasadda maraykanka ee qarniyo soo jirtay oo sal adag ay leedahay qofna uusan si dhib yar uusan ku bedeli karin marka donald trump siyaasaddiisa arrimaha dibadda ta qaxootiga iyo ta gudahaba marka la eego maxaad is leedahay isbeddel ayuu ku keeni karaa haddaad isna eegto
waa run weeye professor samater siduu u sheegayo weeye oo waa arrinta constitutionalka iyo awoodda qaybsan oo maraykanka oo congresskiina uu dhinac joogo maxkamadii sare ay dhinac joogto isaguun xafiiskii white house oo keliyuu joogaya marka waxaa runtii isbedel weyn ku imaan karayaa waa haddii uu xisbigiisu awoodda aqalka sare iyo aqalka hoose oo maraykanka uu gacanta ku dhigo waxaad moodaa wax weyn inay bedeli doonaan laakiin haddii sida la sheegayo sanadka uu dimuqraadigu qaato oo hadda laleeyahay rajo weyn baa laga qabaa waxaad moodaa inuu markaas ay ay aada u xakamayn doonaan waxa uu samaynayo marka iyadoo ay jirto qawaaniintu inay sal u yihiin dalkan iyo wixii la bedelayo haddana madaxweynuhu awood weyn buu ku leeyahay wax badanna waa uu ka bedeli karaa siyaasadaha guud cabdiqafaarow doorashadan haddaan bal dadka dib u xasuusino madaxtinimo ee maraykanka ee maanta maxay kaga duwan tahay doorashooyinkii iyo siyaasadihii waayadii dhoweed ee dalka maraykanka gaar ahaana markii la eego doorashooyinkii ugu dambeeyey ee dhowr iyo tobankii sano ee ugu dambeysay runtii arrinta ugu weyn oo la taaban karo oo ay uga duwan tahay waxa weeye habka uu u kambayn gareeyey ama ololihiisa u sameeyey ninka la yidhaahdo donald trump wuxuu ku saleeyey dadkii waddankan soo xukumi jiray ama ha noqoto congresska ama ha noqoto waxaan loo yaqaan establishmentiga maaragtay mediada iyo aqalka cad dadkii soo joogay ama republican ha noqdaan oo jamhuuriga ha noqdaan ama dimuqraadiga wuxuu leeyahay kuwaasoo dhan baa khaldanaa marka dadka uu soo kicinayo runtii waxa weeye waa dad inta badan siyaasadda ama waxyaabahan hadda hogaanka dalka aan tala weyn ku lahayn oo dadkan middle classka loo yaqaano dadkan blue colorka ama waxaan la yidhaahda maaragta dadkan shaqaalaha ah ay u badan yihiin marka dadkaasu wuxuu leeyahay waa inaan awoodda kala wareegnaa nimankan isugu jira miidiyada iyo siyaasiyiinta oo aan dantiina ka shaqaynayna dantooda keliya iyo kambaniyada waaweyn u adeega waayahay brofeor cabdi ismaaciil samater haddii adiga aan ku imaado bal waxaad wax yar ka hadashaa waddankan haddii ay madaxweyne ka noqoto hillary clinton haweeneydii ugu horreysee waddankan madaxweyne ka noqota ayay noqone inkastoo adduunka aysan ahayn haweeneydii ugu horreysee madaxweyne noqota laakiin muhiimada intee leeg bay u leedahay waddankan iyo dunida kaleba
walaal waxa weeyaan horta waxay noqonaysaa taariikhda maraykanka waxay jebinaysaa albaabo cusub ayay dumarka u furasaa oo haddii aad taariikhda maraykanka dib u raadidna waxaad arkaysaa tal- tallaabooyinkaa faraha badan leh ayaa soo socda dumar fara badan oo hore usoo socda dee shalay waxay ka mid ahayd janet reno gabadhii sharciga waddanka u sarreyn jirtay markuu bill clinton madaxweynaha ahaa dhimatay marka albaabo cusub bay faraysaa ee, gabdhaha yaryare maraykanka waxay u furasaa albaabo cusub oo inay arkaan ee, haweeney madax wadankii ka ah oo markaa ximilada ay yeelan karaan wax weyn bay fura jebinaysaa markaa walaal Ee, waxay waxay yaabaha kale ay keeni karto waxa weeyaan ee, taariikh waxay mar ee, dood ay ku jirtay ee, doorashada waxay tidhi waxaan soo celin doonaa bill clinton baan dhaqaalaha u dhiibi doonaa si uu u kocbiyo dhaqaalaha markaad runtii dib usii geshid arrintaasina waxaad arkaysaa dhaqaaluhu kor buu u kacay laakiinse dadka faraha badan leh ee shaqaalaha fara badan ee wadankan kuwa caraysane maanta laga hadlayo meel buu kaga tegay marka waxa weeyaan siyaasad ahaanna muuqaal ahaan iyo muunad ahaan wax weyn bay soo kordhin doontaa Ee, mansab ahaan u malayn maayo sidii walaalka cabdilkafaar sheegay wax weyn dhaqaalaha inay ka bedeli doonto oo ka duwan wixii obama uu soo sameeyey waxaase ilaalin doontaa sida waayo iyaduna markii ay ahayd haweeneyda madaxweynaha clinton waxay abaabushay inay samayso barnaamij caafimaad oo dadka faraha badan le ilaa kontonka milyuuna ee aan haysan caafimaad inay u samayso waana congreskana waagaa ku diiday baarlamaankaa ku diiday obamana waa kan ku guulaystay marka hadday iyadu sii timaado arrintaa waxaad moodi doontaa inay xoog u ilaalin doonto haddayna siiba kordhin walaa waayahay labadiinaba aad baad mahadsantihiin khadka noogu jira sahra maxayd noogu xiga waa tahay haaruuno waan ku noqon doonaa khadadkaasi taleefanada sida tooska ah bal haatanna aynu eegno shakhsiyadda labada musharax ee tartamaya waxaan ku hormaraynaa qofka uu yahay donald trump waxaa inoo soo jeedinaya warbixintana ka diyaariyey jamaal axmed cusmaan
donald john trump waa toddobaatan jir dhashay juun afar tobankeedii kunsaaqoafartankii waa maalqabeen hantidiisa lagu qiyaaso balaayiin dollar waa aabbaha shan carruura oo u kala dhaleen saddex haween oo horey u soo guursaday ma ahayn nin siyaasadda lagu yiqiin laakiin dhinaca kale waxa uu helay taageerada dad aad u fara badan oo maraykana kana dhigtay inuu ka adkaado isreebkii musharaxiinta xisbiga dhexdiisa in uu ka soo baxo halkaasina uu ku noqday ninka xisbiga jamhuuriga ugu matalayay doorashada madaxtinimada maraykanka haddaba maxaa lagu xasuusan karaa donald trump waxaa su-aashaasi ka jawaabaya murshid cabdi baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga hase yeeshee aan siyaasad ahaan la dhacsanayn donald trump ninkan wuxuu samayn jiray uu kasoo shaqayn jiray dhismayaasha guryaha waxaa la yidhahda real estate taas baa markaa uu ka shaqaysan jiray inta badan intii ka dambeysana ilaa sagaashameeyadii ilaa iyo two thousandkiina isagoo ganacsiga ku jira ayuu waxyaabo badan oo fara badan ayuu kaloo galay oo mataqaanaa oo yacni celebrity waxa la yidhahdo isu bedelay ninkan inuu t v-ga uu pro- producer buu ahaan jiray waxaa t v telefishinada oo showyuu lahaan jiray sidaa uu usoo caanbaxay oo hadda siyaasadda kusoo galay waxaa keentay magaciisa oo in badan muddo ku dhow labaiyo labaatameeyo sano oo t v ku jira ninkani hadallada xasaasiyadda abuuray ee donald trump ku caanbaxay waxaa ka mid ahayd mamnuuciddii uu ku sheegay in uu dalka ka mamnuuci doono muslimiinta haddii loo doorto xilka madaxtinimada murshid baaruud ayaa qaba in hadalladaasi uu trump kaga faa'iidaystay inuu si fudud codad uga helo dadweynaha qaar ee aan siyaasadda waxba kala soconin ee maraykanka ah xisbigu waa dalada weyn weeye jamhuurigu qayb waxaa iska jirta xag jir oo mataqaanaa necabba dadka soo galootiga ah iyo immigrationka dadka la keenaya u arkay inay shaqooyinkooda ka qaateen marka naac isbeerbeersaday oo dadkan muddo kusoo jiray oo wax oo iyagu aaminsanaayeen wax siyaasadooda iyo nacooda yacni ka- la jaanqaada ay lahaayeen ayuu ninkani ka faa'iidaystay baa la dhihi karaa donald trump ayaa sheegay in qaxootiga ay dhibaato ku yihiin waddanka waxa uu tusaale u soo qaatay qaxootiga soomaalida ee minnesota la dejiyey isagoo bishii agost kula hadlayey taageerayaashiisa gobolka maine ayuu trump yidhi So the Washington Times reported of a Somali refugee program in Minnesota that the effort to resettle large groups washington times ayaa waxa ay warisay in barnaamijkii qaxootiga soomaalida ee minnesota ee la doonaya in dib loogu dejiyo tiro badan oo qaxooti soomaali ah uu yeelanayo cawaaqib aan lagu talagelin oo uu abuurayo qaxooti badan oo shaqo la'aan ah taasi waxay walwalgelinaysaa gobolka gobolka waxaa ka jira ammaan darro waxaana taasi ay keenaysaa oo kale tiro badan oo soo jiidanaysa in qolyaha argagixisada qortaahi ay ka heli karaan dhallinyaro badan halkaas murshid baaruud ayaa qaba in hadallada ka soo yeray donald trump aysan ahayn wax wanaagsan islamarkaasina aysan matelin siyaasadda xisbiga uu isagu ka tirsan yahay ee jamhuuriga waxa uu murshid sheegay in keliya dadka soomaalida ama muslimiinta aanu trump wax ka sheegin oo uu sidoo kale ku fogaaday wax ka sheegiddooda meksikaanka haweenka dadka madow ee maraykanka iyo qolyo kale oo badan Ee, wax fiican ma aha sababtoo markuu nin isagoo kale ah oo musharax xisbi een, caan ah madaxweyne u sharaxaya oo khudbadihiisa telefishinada maraykanka oo dhan life looga dhegeysanaya marka uu dagaal ku qaado qoomiyad gooniya ama soomaali ha noqoto ama mexican ha noqoto waxay ku ifinaysaa tooshka ummadda mujtamacaad la nooshahay oo run iyo been wuxuu doonaba ha sheego laakiin waxay noqonaysaa in dadkii mujtamaca ahaa ee soomaalida oo kale in tooshka lagu ifiyo wixi uu sheegayay dad badan oon yacni runtii xaqiiqadan kala saari karini inay iska rumaystaan oo markaa ay noqoto arrintii soomaalidu ay khatar ku keento ayay noqonaysaa laakiin waxaad xaq- xusid mudan in dad badan oo ka mid a eh, gobolka minnesota hadda siyaasiyintoodu arrintaasi ay ay cambaareeyeen inta badan waxaa la eega qoyska qofka doonaya in madaxweyne uu ka noqdo waddanka maraykanka waxaana dadka dhaliila trump ay ku eedeynayaan inuu dhowr jeer hore furin u galay sidaad og tahayba maraykanka ninka madaxweynaha isu sharaxa waxaa aada loo fiiriyaa noloshiisa qoyska sida ugu soo najaxay En walow en haddii aynu la fiiriyo la dhihi karo caruurta uu koriyey yacni si marka loo eego caruurtiisu quality bay leeyihin la dhihi karo laakiin maadaama uu saddex dumara soo maray waxaa la yidhaahdaa ninkani ma degana oo nin haween yacni maamuli kari waayey oo kale yacni waa xogaa waxyaabaha lagu duray ka mid tahay doorashada madaxtinimada maraykanka ayaa ahayd mid xiise gaara lahayd sanadkan marka loo eego dabeecadaha ku xeerna doorashada marka koowaade waxaa tartamayey ninkii ugu horreeyey aan isagu siyaasi ahayn oo xafiiska madaxtinimada maraykanka u ordeeyey iyo haweenaydii ugu horreysay oo iyana xilkaasi rabta inay qabato hillary clinton labadooduba waxay dhex cigaageen mowjado dhibaatooyin ah marka loo eego hadallada qallafsan ee donald trump iyo fadeexadda iimilada ku saabsan ee hillary clinton ay dhexda uga jirtay mahadsanid jamaal axmed cusmaan dhinaca kalena bal haatan aynu eegno taariikhda kooban ee musharax xisbiga dimuqraadiga hillary clinton oo la tartamaysa donald trump waatan falastiin axmed iimaan hillary clinton waxay dhigtay taariikh markii ay bishii julaay noqotay haweenaydii ugu horreysay ee u tartanta madaxweynenimada iyadoo matalaysa xisbi weyn I accept your nomination for president.
waan aqbalay magacaabistiinna in aan u tartamo madaxtinimada maraykanka horay ayay hadda ka hor halkan oo kale u soo gaartay markaasi oo ay heshay siddeed iyo toban milyan oo cod waxaase ka guulaystay madaxweyne obama oo markaasi ahaa senatar cusub oo carcar qabay hadalkii ay ku aqbashay in laga guulaysto waxay ku sheegtay in saqafku uu dhalo yahay saqafkaasoo ay ku tilmaantay kan dumarka ka hor istaagaya in ay qabtaan xilalka sarsare Although we weren't able to shatter that highest, hardest glass ceiling this time, inkastoo aanan awood u yeelanin inaan burburinno saqafkaas sare ee dhalada ah xilligan waad mahadsan tihiin waxaannu saqafkaas u yeelnay siddeed iyo toban milyan oo dilaac 18 million cracks in it.
hillary clinton waxay saqafkaasi dhalada ah soo garaacaysay lixdan iyo sagaal sano kollejka wellesley markii ay dhiganayso waxay noqotay madaxweynaha jamhuuriyiinta dhigata jaamacadda waxay noqotay ardayadii ugu horreysay ee ka hadasha munaasabadda iskuulka sanadkii kii marka ay dhiganaysay jaamacadda yeel qaybteeda sharciga waxay noqotay dimuquraadi horay u socod ah halkaasi oo ay kula kulantay madaxweynihii mustaqbalka bill clinton waxay isguursadeen kii sanadkii kii waxaa dhashay gabadhooda chelsea ran farnier oo ka tirsan wargeyska national journal oo ka hadlaya hamigii siyaasadeed ee clinton ayaa waxa uu yidhi She knew what the long-term plan was for them as a, way ogeyd waxaa qorshaha siyaasad ahaan u ahaa mustaqbalka fog waxayna isha ku haysay arrintaasi and um, kept her eye on that.
bill clinton waxaa madaxweyne loo doortay kii hillary rodman clinton ayaa doorka afada koowaad qaadatay durba taasoo siyaasadana ku lug lahayd waxay u dagaalantay xuquuqda haweenka iyo carruurta waxayna u dagaalantay daryeelka caafimaad oo caalami ah kaasoo ku fashilmay koongareeska dhexdiisa balse fadeexado ayaa hareeyey reerka clinton oo ay ka mid tahay fadeexadii galmo ee bill clinton iyo monica lowniski aqalka wakiilada maraykanka ayaa ku soo oogay eedeyn in xilka laga qaado bill clinton ah codkii loo qaaday waxaa haa ku codeeyay halka na ay diideen On this vote, the yeas are 228, the nays are sanadka ayaa mar dambe ku waayay eedeymahaas balse afada koowaad ayaa iyana dhexda ka gashay baaritaano kale bulshada ayaa ku kala qaybsamay sida uu stephen wayne oo ka tirsanaa jaamacadda georgetown uu sheegayo There are a number of people who don't think that she is.
waxaa jira tiro dad ah oo aan qabin inay tahay qof daacad ah oo la aamini karo sanadkii labadii kun iyo kowdii ayaa taariikh kale ay samaysay hillary clinton iyadoo noqotay haweenaydii ugu horreysay oo iyadoo marwada koowaad ee maraykanka ah ku guulaysata xafiis siyaasadeed dalkan maraykanka xilligaasi waxay ku guulaysatay kursiga aqalka sanadka ee magaalada new york waxay u codaysay dagaalkii ciraaq sanadkii labadii kun iyo saddexda iyo sharciga dib u qaabaynta soo galootiga sanadkii labadii kun iyo toddobada We need comprehensive immigration reform with a path to waxaan u baahannahay dib u habayn dhammaystiran oo lagu sameeyo soo galowga taasoo u horseedi karta dariiqa muwaadinnimada madaxweyne obama oo ay si aada ugu loolameen musharaxnimada madaxtinimada ayaa u magacaabay hillary clinton xoghayihiisa arrimaha dibadda clinton waxay u safartay boqol laba iyo toban wadan waxaana taasi ay ka dhigtay diblomasigii ugu socdaalka badnaa taariikhda maraykanka laakiin marwa clinton ayay xaaladda aada ugu xumaatay sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobanka kadib markii diblomaasiyiin maraykana lagu weeraray xarun maraykanku uu ku lahaa magaalada banqaazi ee dalka liibiya halkaasi oo lagu dilay safiirkii maraykanka u fadhiyey liibiya fadeexo kale oo ku soo baxday clinton ayaa ku noqotay kadeed daran sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ayaa waxaa soo baxay war sheegaya in clinton laga yaabo inay u isticmaasho macluumaadka dowladda iimailkeeda gaarka ah ugu dambayntiina hay-adda f b i-da oo baartay arrintaasi waxay sheegtay inaanay wax qalad ah samaynin clinton waa kan agaasimaha hay-adda f b i-da oo ku dhawaaqaya berri ahaanshiyaha clinton No reasonable prosecutor would bring such a case.
wax dacwad ooga ah oo loo qaataanihi ma keeni karo kiis noocana laakiin iimeyladan ayaa ah caqabadda ugu weyn ee ay wajahaysa clinton si ay u gaarto yoolkeeda ugu dambeeya ee ah inay noqoto haweenaydii ugu horreysay oo madaxweyne ka noqota ameerika
aad baad u mahadsantaa falastiin axmed iimaan ayay taasi ahayd qubarada waaynu ku noqon doonaaye haatanna haddii aynu sii wadno falanqaynta marka hore gobolka ay dadka soomaalida ah ee dalkan maraykanka ay ku badan yihiin ee minnesota waxaa gobolkaasi maanta sidoo kale taariikhda dhigi doona ilhaan cumar oo ah gabar soomaaliya oo u tartamaysa aqalka sanadka ee gobolkaasi khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga maxamuud mascade maxamuud bal soo dhowow ugu horreyntii iiga waran ilhaan oo aan filaya haatan inaad la joogto
aad baad umahadsan tahay zahre cabdi axmed sidaas aad sheegtay maanta waa maalin taariikh weyn u ah dalkan maraykanka oo doorashadu ay ka dhacayso sidoo kale ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota waxay u tahay maalin taariikhi ah waayo gabadhii ugu horreysay ee muslina ee haddana soomaali ah ayaa waxa ay helaysaa fursad ah inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee loo doorto aqalka golaha wakiilada ee gobolka minnesota ilhaan cumar ilhaan hadda dhinacayga ayay joogtaa oo dabcan waxay codeynaysaa maanta markii ugu horreysay iyadoo musharaxa oo tartamaysa ilhaan marka hore bal waxaad iga warantaa ee dareenkaaga
mascadab waa mahadsan tahay voice of america kulli waa idin salaamaya dadka wada dhegaysanayo maanta waxaan dareensanahay farxad aada u weyn waxay ii tahay maalin ka duwan maalmihii hore oo aan codayn jiray maanta waxaan janis u helayaa in anigana aan magacayga xariiqo oo aan ku jiro dadka la codeynayo marka farxad weynay ii tahay waxaan u malaynayaa farxad weyn inay u tahay soomaalida dhan oo ka codeynaysa asdaarkeyga waa gartay haddii aan dabcan sheegno ilhanay keliga ayaa hadda tartamaya kursigan oo dabcan qof kale oo kula tartamaya ma jiro dhinaca republican adu xisbigeeda muurqada ay ka socotaa dhinaca republicanka wiil somaalisna ka socdana wuu iskaga baxay bal arrintaa doorashada keliga aad ku jirto iyo sida ay tahay iyo codka sidaad u helayso hadaad bulshadana dhegeysanaysa u sharaxa
wiilka wuu tanasulay laakiin magaciisa weli wuu ku qoran yahay so waxaan filayaa in dadka intaas ay kala fahmi karaan oo magaciisa markaynan arkaan aynan iskaga codeynin waxay iiga dhib yar tahay oo ay iiga fududahay primarygii oo saddexda qof aan ku tartamaynay markii aad ololo kulul aadan ku jirin oo magaca keliga aada meesha ka sharaxan tahay ama aad tahay campaignka keliya oo dhaqdhaqaaqa suubinayo way iska fududahay marka taasna waxay ii suurta gelisay in soomaalida dhan iyo muslimiinta minnesota dhan ku nool in aan wakti gidiyo oo iyagana aan la soo hadlo oo u ololeeyo si ay iyagana usoo saaraan dadka xisbiga dimuqraadiga ah oo xaafadahooda degan xaafadahooda ka tartamayo iyo wiil kaleeto isigana soomaali ah oo sha- u sharaxan maxaa la dhahaa isha ka sharaxan magaalada st cloud oo u sharaxan degmada st cloud golaha degaanka marka waxaan ku faraxsanahay in aan waktigaasayta helay oo ay fursadaas fiican aan helay waxaan rajaynayaa in soomaalida iyo muslimiinta minnesota ku nool ay noqonayso taariikh ay gelayso in sidii ay ku codeeyeen iyo quwadii ay tusiyeen waxaan ku weydiin doonaa dabcan hadaladii kululaaw ee donald trump ku weeraray soomaalida laakiin marka ka horeysa haddii aan ku weydiiyo ilhanay ilhan waa gabar muslina soomaali ah dalka maraykanka qaxootinimo kusoo gashay dhibaatooyinkii faraha badnaa ee soomaaliya kasoo dhacay dadkii ay saameeyeen kamid a haddii aad nafsadaada u sharaxdo ama aad u tilmaanto qofka aad tahay iyo sida heerkan aad kusoo gaartay ee dadweynahana dhegeysanaya adigoo soo koobaya
waxaan kusoo koobi karaa dadaal saa usoo sheegtay waxaa maxaan dhahay sheeg nolosha aan maxaan dhahay kusoo koray iyo sidaan inta ku imaaday iyo iyo iyo america fursadaha aan helay maynan ahayn wax iska fudud laakiin dadaalaa keenay waxaan ku dadaalay in aan ka mid noqdo dadka haddee societygooda wax ka qaybsanayo qaybsanayo marka waxaana rajeynayaa in dadka na dhegeysanaya iyo dadka ilhaan aqrin doono joornaalada beri nagu soo daabici karaan intay intaas xasuusnaadaan qisadeyda iyo sheekadeyda iyo meeshaan aniga gaaray in aniga keliya aanan gaari karin oo iyaga tusaale ay u noqoto oo dhiirigelin ay u noqoto oo ay tahay wax qof kas meel uu gaari karo haddii uu dadaalo
waa garta dabcan waxaa la isku weydiin karaa waxaa kugu dhaliyey inaad sharaxdo inaad heerkan soo gaarto inaad orodo siyaasadda kusoo geliya haddii lagu doorto ood soo baxdo dabcan sida aad rajeynayso oo caawa marka ay soo noqoto natiijada doorashadu waxaa maskaxdaada ku jira ee aada doonaysay ku riixayay inaad tartanto aada is leedahay waxaas iyo waxaasaa dhiman oo aad qaban lahayd
isbedel isbedelka keliya oo ka dhici karo markii aad haysatay qof markii aad haysatid qof ama golaha go-aanyada lagu gaarayo oo dare dareensan dhibaatooyinka aan qabno annaga haddii aan ama dhalinyaro nahay ama aan nahay dadka midabta koorka lagu suubinayo dadka saboolka ah dadka immigrant ah wadanka ku cusub dadka nolol soo maray oo qaxootinimo ah marka waxaan waxaa igu qasbay aniga inaan u tartamo dadkaas inaan cod u noqdo hooyooyinka ilmaha yaryar korsanayo oo rabo nolol fiican ciyaalkooda inay usuubiyaan laakiin arko in aysan ahayn sistemyaalka jiro sistemyaala ciyaalkeena loogu talagalay oo ay ku faa'iideysan karaan marka taasaa igu qasabtay waxaana rajaynayaa in aan waxaas wax ka bedelo inaan wax ka bedelo waxbarashada maxaa la dhahaa oo aanan kulligeyn uwada sinayn inaan wax ka bedelo shaqo abuurista nagu yar in aan wax ka bedelo sidii ay ku dhismi lahaayeen ama ay ku jiri lahaayeen businessyaal soomaali ay leeyihiin marka waxyaalo badan oo annagana wax noo taraayo laakiin societyga dhan aan ku dhex nool nahay iyagana wax u taraayo oo kulligeena aan ka wada faa'iideysan karno weerarkii donald trump uu soomaalida ku sameeyey laba maalin ka hor markuu magaalada yimid qof soomaaliyaa tahay sharaxan oo xil dalka maraykanka haysata fursad ay uga qabanayso maxaad ugu jawaabaysaa
don waxaan waxaan ugu jawaabayaa waxay ii tahay aniga maanta maalintii uu jawaab fiican uu heli lahay caawa markii minnesota ay asiga ka codayso oo anigana ay codayso noo soomaaliya oo immigrant ah muslimna ah taas aa ah jawaab asiga ku filan
saare cabdi axmed waa sidaas aad ujeedo ilhan cumar waxay dadka soomaaliyeed ee gobolka ku dhaqan iyo muslimiinta iyo guud ahaanba dalka maraykanku ay rajaynayaan inay noqoto gabadhii ugu horeysay ee muslima ee xil noocaasi ah dalkan maraykanka ka qabato aad baad umahadsan tahay maxamuud maascade wariyaha v o e da minnesora ayuu kaasi ah khadka telefoonka si toosa guriga ilhaan isagaoo ku sugan cumar oo ah gabadha noqonaysa markii ugu horreysay gabar soomaaliya ah oo iyada u tartamaysa aqalka sanadka gobolkaasi khadka telefoonka noogu warramaya haaruun waa tahay haatan aynu dib ugu laaban haddana si kooban wakhtigu waa naga sii dhammaanaya brofesor cabdi ismaaciil samatar madaxa qaybta juqraafiga iyo deegaanka ee jaamacadda minnesota iyo cabdiqafaar cabdi wardheere khabiir dhinaca horumarinta arrimaha maraykankana ka faallooda labadiina haddaan mar kale idin weydiiyo si kooban doorashadan waxa aad ku sifayn lahaydeen iyo dhinaca laga yaaba inay u janjeersato laakiin intaa ka hor brofesor cabdi ismaaciil samatar gabadha ka tartamaysa gobolkiina haddii aad hadal ku darsan lahayd tartankeeda walaal waxa weeye waxyaabaha laguna yaqaano gobolkan waxa weeye anu iminka umalayn maayo soomaali degenayd halkan oo muddadan deganaad degan inay jirto waa wadda waa gobol furfuran haddii aad fahamtid dadka wadda gobolka deganna waxyaabo fara badan had qabsan karasid iyo kan aad ku dari karasid marka wa gabadheena waxaan u rajaynaynaa inay guulaysato inay waxa laga filaya qabato iyo inay magac we soomaalida iyo muslimiinta iyo dadka soo galeenka iyo dadka madow waxaasoo dhan masashooy muunad u noqoto ilaahay haddii ilaankiis noqoto iyada sidaasaan odhan lahaa ta kalena ah maxaa soo dhici doona ilaah baa uga xadhici doona aniga waxay ag tahay minnesota iyadu waxay siinayaan clinton baa la siinayaa su-aasha ugu weyni maaha inay clinton badin doonto iyo in kale maaha inkastoo dee haynaan ogeen mustaqbalka waxa dhici doona waxa weeyaan labada aqalee maamulka ka taliya maraykan oo dhan senadka iyo guriga wakiilada sida la yidhi kuwa qabsada hadday qabsadaan qolooyinka republican isku jamhuuriyiintu hadday sii haystaan ugu yaraan mid ama labadaba hay haystaan waxay noqon doontaa wixii obama qabsaday baa qabsan doona gabadhan haddii kuwaasi hay la janjeersamaan oo ugu yaraanka senadku xagga dimuqraadiga u raaco oo ugu hawl yar guriga wakiilada dan waxaa laga yaabaa ama ha noqoto maxaakiimta maxkamadda sare noqon doona ama waxyaabo kale inay qaban doonaan laakiinse maanta isbedel weyn wuu iman doonaa waddanka gudihiisa laakiinse dibadiisa ma rajaynayo wax isbedel ahay inuu imanayo kii doonaya ha qabsada madaxtooyada walaa
waa yahay cabdikafaar sidoo kale adiga maxay kula tahay hadalka haddaan kusii ugu dambeeya cabdikafaar cabdi wadheere muhiimaddu waxa weeye maantayto runtii america waxaad moodaa sbris bay taagan tahay sbriskaas ay taagan tahay waxa weeye ma waddan valueskiisa iyo sidii uu ku dhisnaa boqolaal sano ku socdaba oo wadadan hadda isku dhafka iyo muslim iyo madow iyo cadaan iyo dadkao dhami gacanta ishaysto mise waxaa loo noqdaa wixii laga soo baxay oo waa hore ahaa marka anigu waxaan isleeyahay haddii trump oo guulaysto waa kutumasho wax allaaliya wixii horumar la sameeyey ilaa iyo afartan konton lixdankii sano oo waddankaani uu kasoo baxayay cunsuriyadda iyo qabyaalada iyo dhibaatooyinka faraha badan haddii gabadhu guulaysato waxaad moodaa inay markaas qawaaniintoodii iyo sidii uu waddankaani horumarka u sameynayay labadii boqol iyo afartankii sano uu dhisnaa inay sii socon doonto saasay aniga ila tahay inuu hadda isgoyskaar taagan yahay waa garta cabdiqafaar cabdiwardheerow haddaan bal ku su-aalo labada musharax midkoodba qofka soo baxa caawa dalkan maraykanka xilli hadalla xanaf leh musharaxiintu ay u adeegsadeen intii ay socoto ololaha doorashada ayay kusoo beegmayaan howlaha hoor yaalla maxay tahay maxaa laga filayaa qofka madaxweynaha noqdo inuu noqdo
qofka hadda madaxweynaha noqdo arrinta ugu muhiimsan waxa weeye boqolka maalmood oo ugu horeeya oo waxaan la yidhaahdo transitionka ama kala wareejinta xilka oo hawl badan qaadanaysa waxaa la rabaa ilaa iyo saddex kun iyo dhowr boqol oo qof in haddiiba hore laga qoro maamulka uu isbedelo markaa kadib labadooda ku yahayba uu siyaasadiisii uu uu kula macaamiltami lahaa congresska ciddii rabtaa ha ku adkaatee uu markaas soo hordhigo oo oo uu ka fuliyo markaas waxyaabihii uu isagu u ballan qaaday dadkii isaga soo doortay taasaana waxay u noqon doontaa runtii marka ugu horeysa tallaabooyinka ay qaadi doonaan eeisbedelka ama ama ama kala guurka sida loo kala wareejinayo maamulkii hore iyo kan hadda ah iyo iyo dadkaas mas-uuliyiinta ah oo la qorayo iyo iyo sidii loola maxaamiltami lahaa congresska ciddii rabtaa awoodda ha qaadatee aad baad u mahadsan tahay cabdikafaar cabdi wardheere ayuu kaasi ahaa khabiir dhinaca horumarinta ku sugan gobolka virginia waxaa isaga ka horreeyay oo hadlayay brofesor cabdi ismaaciil samater madaxa qaybta juqraafiga barana ka ah jaamacadda minnesota labadiinuba aad baad u mahadsantihiin sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa ilhaan cumar iyo maxamuud mascad oo si toosa uga qaybgalaya khadka telefoonka minneabolis sidoo kale ohyo waxaa jooga cabdikaafi yuusuf aadan wariyaha iyaga gobolka virginia waxaa jooga xuseen barre aadan wariyaha idaacadda voice of america stuudiyahana waxaa nagala qaybgalay cabdiraxmaan yabrow madaxa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america stuudiyaha aniga iyo saar cabdi axmed ayaa joogna labadayadu waa idiin mahad celinaa faahfaahin iyo warbixino iyo iyo falanqayn kale oo dheeraad oo ku saabsan doorashada maraykanka waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo inta ka horeysa aniyo sahro idin leh nabadgelyo